halkani waa waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmida geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com subax wanaagsan dhegaystayaal waa talaado labaatanka bisha agost sanadka laba kun iyo afar labaatanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee maraykanka oo shalay ka furmay magaalada shikaago iyo waxaa laga filayo shirkaasi inay ka soo baxaan
dabcan shirka maanta ayuu bilowday caleemasaarka xisbiga dimuqraadiga lagu caleemasaarayo wuuna ka dhacaya magaalada haddaan kaala hadlaya shikaago shirka jadwalkiisa khudbooyinka waxaa lagu hadli doonaa ololaha doorashada ahmiyadda xisbiga dimuqraadiga u leedahay doorashada labada kun labaatan afarta waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo ka dooday saamaynta dhaqaalaha dalka uu ku yeeshay maqnaanshaha lacagta shilin soomaaliga iyo muhiimadda dib u samaynta lacag cusub qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan heestaasi qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaad ku dhegaysan doontaan iyo warar kale balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee maraykanka ayaa isniintii shalay si rasmi ah uga furmay magaalada shikaago halkaasoo ay ku sugan yihiin kumanaan isugu jira madaxda xilligan ee maraykanka madaxweyneyaal hore iyo kumanaan ka mid ah ergooyinka xisbiga shirka oo lasoo gebagabayn doono khamiista ay dimuqraadiyiintu ku xoojin doonaan taageerada kamala harris ee tartanka madaxnimada maraykanka ee bisha nofembar ee sanadkan hase yeeshee shirweynaha ayaa waxaa durbaba hareeyey kumanaan qof oo dibadbaxayaal ah oo taageersan xorriyadda falastiin iyo xabad joojin ka dhaqangasha khaza mudaaharaadayaasha ayaa kasoo horjeeda taageerada maamulka madaxweyne biden ee duulaanka israel ku qaaday khaza kaasoo ay ku dhinteen in ka badan afartan kun oo falastiiniyiin ah booliska magaalada shikaago ayaana si weyn u sugaya ammaanka iyaga oo ka hortegay qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo isku dayay inay ka gudbaan deyrka lagu xiray xarunta uu ka socdo shirweynaha shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee caleema saarka musharaxa ayaa sanadkan waxaa ka qaybgelaya erge soomaali ah oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga faahfaahinta shirweynahaasina idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka anthony blinken ayaa isniintii sheegay in ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu uu aqbalay hindisaha xabad joojinta khaza ee uu soo jeediyey maraykanka islamarkaana ku booriyey xamaas inay aqbasho heshiiskan blinken oo wariyaasha la hadlay kadib maalin uu kulamo kala duwan la yeeshay madaxda sare ee israa'iil oo ku jiro ra-iisul wasaare netanyahu ayuu diblomaasiga sare ee maraykanka sheegay in riixidda heshiiskan ay tahay tii ugu wanaagsanayd islamarkaana ay dhici karto inay noqoto fursaddii ugu dambeysay blinkan ayaa tilmaamay in xamaas laga doonayo aqbalaadda heshiiska kadib markii ay aqbashay israa'il wuxuu kaloo sheegay in iyada oo la kaashanayo dhexdhexaadiyaasha kala duwan ee dhexdhexaadiyaasha ka kala socda maraykanka qatar iyo masar ay dhinacyada colaadda u dhexayso ay dhammaystiraan ballanqaadyada heshiiska inkastoo uu maraykanku rajo ka muujiyey haddana xafiiska netanyahuna uu ku tilmaamay kulanka mid wanaagsan haddana israa'il iyo xamaas labaduba waxay muujiyeen in heshiis kasta uu noqon doono mid adag wadahadallada oo muddo bilo ah marna soconayay marna hakanayay ayaa u muuqda inay dhinacyada ku taagan yihiin mawaaqiftoodii hore israa'iil ayaa sheegtay in dagaalka khaza uu ku dhammaan karo burburinta xamaas halka xamaasna ay sheegtay inay aqbali doonto oo keliya xabad joojin joogto ah oo aan kumeel gaar ahayn waxyaabaha kale ee laysku khilaafsan yahay ayaa waxaa ka mid ah sii joogitaanka ciidamada israa'il ee gudaha gaza gaar ahaan xuduudda masar dhaqdhaqaaqa xorta ah ee falastiiniyiinta ee gudaha dhulkaasi iyo aqoonsiga iyo tirada maxaabiista falastiiniyiinta ee israa'il rabto inay weydaarsato sii deynta dadka ay xamaas iyo kooxaha kale ee falastiiniyiinta ku hayaan gaza dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageyntaa wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad nagala socotaan waa v o a aan ku bilownay sidii aad warkeenaba ku maqlayseen xalay waxaa magaalada shikaago ee gobolka illinoy ka furmay shirweynaha xisbiga dimuqraadiga maraykanka shirkan oo socon doona afar maalin ayaa lagu wadaa in gebagabadiisa uu xisbiga dimuqraadiga si rasmi ah ugu dhawaaqo in kamala harris ay tahay musharaxa ku matali doona doorashada madaxtinimada ee maraykanka ee bisha novembar haddaba shirka shirkan siduu ku bilowday dadkii ka hadlay iyo waxa laga filayo ayaan goor dhoweyd ka waraystay maxamuud muuse xasan oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ee gobolka minnesota sidoo kalena ka mid ah ergada xisbiga dimuqraadiga ee sanadkan ka qaybgalaysa shirweynaha
dabcan shirka maanta ayuu bilowday caleemasaarka xisbiga dimuqraadiga lagu caleemasaarayo wuxuuna ka dhacaya magaalada haddaan ka hadlay chicago runtii saa ogtahay samakaabo saddex kun toba boqol ergo ayaa ka yimid gobolada maraykanka kuwaas oo runtii dooran doona caleema saari doona madaxweyne ku-xigeenka kamala harris oo hadda madaxweynaha u taagan iyo madaxweyne ku-xigeenka tim wallas saa sheegtay runtii xisbigan waa bilow maantay laakiin dabcan madax badan baa ka hodban doonta dad kala duwanna runtii maalmaha soo socdaa la filayaa in iyaguna ay ka hadlaan saan ogahay shirka jadwalkiisa maalinta beri ah oo talaadada ah khudbooyinka waxaa lagu hadli doonaa ololaha doorashada ahmiyadda xisbiga dimuqraadiga u leedahay doorashada labada kun labaatan afarta iyo in diladda la saaro waxyaabaha muhiimadda koowaad ah waddanka directionka ama jihada uu adayo maalinta arbacada dabcan waxaa la dooran doonaa madaxweyne ku-xigeenka ninka u taagan goforntim wallas oo ay u codan doonaan khamiista sidoo kalena waa maalinta lasoo xirayo shirka oo la caleema saari doono madaxweynaha gabadha u tartamaysa kamala harris marka hadda shirkii waa furmay dabcan wuu socdaa shirweynaha ilaa iyo hadda marka dadka ka hadlay ee caanka ah ee madaxda ah ee laga xusi karo oo ilaa iyo hadda hadlay yaa ka mid ah dabcan waxaa ka mid ah kamaal xaaris lafaanteeda iyadu way furtay shirka way ka hadashay maantay goor dhaweyto runtii waa u mahad celisay dhammaan ergooyinka waxay ka hadashay ajandaheeda siyaasadeed waxay aada ugu dheeraatay taariikhdii ay soo wada shaqeeyeen madaxweyne biden iyo shaqooyinkii ay wada qabteen iyo hadda inay rabto inay dhammaystirto shaqooyinkii qabyada ka ahaa dabcan waxaa ka hadlay haweeneydii hore oo iyada lafteeda madaxweyne u tartantay ruwacadaha siyaasadeed hillary clinton senator hillary clinton waxaa ka hadlay gofornanka andy bashiir ee kentucky xildhibaano kala duwan oo ka mid a xisbiga dimuqraadiga dadkaas ayaa ka hadlay marka waxyaabaha ugu waaweyn ee diiradda ay saareen maxaa ka mid ah ama aad ka xusi kartaa diiradda dabcan saddex qodob ayaa moodaa inay aada ugu dheeraadeen madaxdu in xisbiga dimuqraadiga runtii ay xoogga saaraan inay aada uga ololeeyaan gobolada loo yaqaano isuud stateska ama la isku haysto oo runtii lix gobol oo ka mid ah maraykanka ah oo aada laysugu dhow yahay in ololo xoogga laga suubiyo in runtii la suubiyo dad badan oo qeyb ka noqda ololaha doorashada ama loo yaqaan grassroot campaign in qof walba uu la hadlo qofka uu garanayo saaxiibkiisa dariskiisa familkiisa si markaas loo helo dad xoogan oo qeyb ka noqda kamaynka kamala harris iyo wallas waxaa moodaa sidoo kale waxaa laga hadlay in laga wada hadlo in runtii la dardargeliyo dhaqan aruurinta doorashada oo runtii noqonaya waxaade kaliya oo muhiimadda waa doorashada ay tahay in xisbigu helo dhaqaalihii ku socon lahaa doorashada intii laga gaara bisha november tan saddexaad waxaa laga hadlay in loo baahan yahay in xisbiga dimuqraadigu ay gul ka gaaraan aqalada koongareeska iyo sanadka iyo tan madaxweynahaba
waa gartay marka maxamuud dabcan hadda madaxda hadashay waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka marka yaa kaloo hadli doona oo saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda ee dadka ugu caansan ama madaxda hadli doonta yaa ka mid ah hadda waxaan filaynaa goordhow inuu hadli doono madaxweyne jo biden iyo first lady jilla biden labadooda ayaa ka mid ah dadka la filayo sidoo kale waxaa la fili doonaa maalinta beri ah in uu hadlo madaxweynihii hore clinton iyo obama dabcan maalinta ayaa la filaya iyaguna inay hadli doonaan arbacdana waxaa bilaaban doona doorashada ergooyinku inay doortaan guddoomiyaha gobolka tim walls oo isaga utarsamaya madaxweynaha kuryeenka maraykanka kana mid a xisbiga dimuqraadiga runtii ragga aadka ixtiraamka u leh ayna dooratay haweeneyda kamaala haris inuu la noqdo qofka asagu u noqonay madaxweyne kuryeenka haddii ku guulaystaan doorashada maraykanka maxamuudow dabcan waxaa dhacay banaanbax lagu dalbanaya xabad joojin ka dhaqan gasha ama lagu joojiyey dagaalka gaza oo ka dhacday magaalada illinois ama agagaarka meelaha shirka uu ka dhow yahay marka sidee looga dareemay howlka shirka dibadbaxaasi ay dhigayeen dadka xabad joojinta dalbanaya runtii anuu markii aan gudaha galayay dabcan waa arkayay banaanka dadku aad waxay u dalbanayeen una danaynayeen in xabad joojinta laga hadlo arrinta israaciil laftigooda madaxda dimuqraadigu way ka hadleen in ay doonayaan inay qayb ka noqdaan nabadgelyada balse dadka xoogaa waxay ka carasnayen dadkii badnaa oo dhintay iyo runtii dhibaatada ka taagan duniyada iistiga marka waxay dalbanayeen in xabadda la joojiyo dabcanna xisbiga dimuqraadiga lafsigooda kamaalahaas laftigeeda dhowr jaro hore ay ka hadashay caawna way ka hadashay runtii marka dabcan in xabad joojin la suumin doono ayna tahay qaabka ugu fiican in nabad laga barga dhexe maxamuud badanaa waa yar tahay in lagu arko erge badan oo soomaali ah shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ama shirarka noocan oo kale ah marka adiga ma keliga ayaa tahay mise soomaali kale ayaa kugu wehelisa oo ka mid ah ergada xisbiga dimuqraadiga ee shirka ka qayb gelaysa may keligay maaha ilaa iyo afar baan nahay soomaali ah gabar waxay ka timi tanasi sidoo kale ohyo waxaa ka yimi wiil kale anigana waxaan ka imi iyo wiil kale oo soomaali ah gobolka minnesota waxaan nahay afar baan nahay soomaali ah oo ergada ah marka haddii aad tihiin marka ergada minnesoto ka timid ama bulshada soomaaliyeed ee gobolkaasi doorashadan waxyaabaha xiisaha gaarka idinkugu yeeli karaa ama ay uga duwan tahay doorashooyinkii hore maxaa ka mid ah haddii aad tihiin reer minnesota
runtii wax badan baan naxiise gelinaya horta waxaan rabnaa inaan qayb ka noqono taariikhda maraykanka cusub ee hadda la filayo inaan qayb ka noqono oo markii ugu horreysay qof madoowa la doorto markii ugu horreysay oo gabar qof dumara la doorto annagoo runtii rabna taariikhda dimuqraadiyadda si annagana mustaqbalkeena ilmahena halkan ku dhashaa u noqdaan waa inaan taageerno siyaasadda cusub oo runtii laga noqdo qayb aniga runtii markii labaad bay ii tahay kii ergeedii waxaan ahaa xisbiga dimuqraadiga gobolka minnesota ka yimi oo u codeeyey hillary clinton markana hadda waa markii labaad waa noqonaya ergo waxaan kaloo aada ugu faaxsanaha in iyagu dad kale oo soomaaliya hadda ay qayb ka yihiin marka runtii awoodda soomaalida ah dadka siyaasadda waa in la codeeyo la qayb laga noqdo
kaasi wuxuu ahaa maxamuud muuse xasan oo ku magac dheer b b c oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ee gobolka minnesota kana mid ah ergeyda soomaalida ee ka qeybgelaysa shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee gobolka chicago weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana muqdisho golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa si kulul uga doodaya saameynta dhaqaalaha dalka uu ku yeeshay maqnaanshaha lacagta shilin soomaaliga iyo muhiimadda ay leedahay in xilligan dalka loo sameeyo lacago cusub oo u gaar ah ama shilin soomaali taasoo dabooli karta baahida loo qabo isticmaalka shilinka warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste kulan ay yeesheen golaha aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya ayay uga doodeen duruufaha adag ee ka dhashay maqnaashaha shilinka soomaaliga iyo qaabkii iminka loo samayn lahaa lacag uu dalku leeyahay kulanka uu shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare cali shacbaan ibraahim ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda aqalka sare senatar ibraahim owgaab cismaan kaasoo ka warbixiyey taariikhda lacagta shilinka soomaaliga heerarka ay soo martay iyo hadda heerka ay taagan tahay magaca shilinka waxa uu baxay sanadkii kii xilligii uu gumaysigii ingiriiska uu meel mariyey gaar ahaan gobollada waqooyi oo uu ka talinayay laakiin si rasmi ah waxaa loo qarameeyey shan iyo tobankii bishii disembar sanadkii kunsagaalboqollixdiyolabadii xilligaas laakiin si rasmi ah waxaa loo qarameeyey shan iyo tobankii bishii disembar sanadkii kunsagaalboqollixdiyolabadii xilligaas bangiga dhexe ee soomaaliya waxa uu daabacay lacag xaashi ah oo ka kooban shan shilin toban shilin labaatan shilin iyo boqol shilin isbeddelkii labaad waxaa shilin soomaaliga lagu sameeyey ilaa iyo xilligaas oo mar kale dib loo daabacay ama loo cusboonaysiiyey lacagtii hore balse sanadkii dii ayaa daabacay konton shilin xaashi ah iyada oo kii la daabacay shan boqol shilin oo markii ugu horeysay ugu dambayntii dii ayaa la daabacay lacag kun shilin ee isku taalla waxaana noqotay tirsigii ugu badnaa ee shilinka laga daabaco abid caqabadaha hortaagan dib u soo celinta shilin soomaaliga jiritaan la'aan shilin soomaaliga cusub lacagta shilin soomaaliga ah ee weli laga isticmaalo qaybo ka mid ah soomaaliya waa lacagtii la isticmaali jiray ka hor burburkii xilligii dowladdii dhexe ee soomaaliya taasoo aysan jirin lacag cusub oo bedeshay tan iyo sanadkii
senatar cabdixakiin macalin axmed ayaa isna ka hadlay duruufaha ku horgudban in la daabaco lacag cusub oo ay soomaaliya yeelato waxaan u malaynayaa teramkii hore ayay ahayd markii i m f-ta ay noo ofargaraysay lacagta afartanka milyana oo innagana nala ka rabo inaan soddon iyo xoogaa iska bixinno ilaa xilligaana way soo jiitamaysay oo way socotay arrintaasi si lacagta loo daabaco laakiin lacagta daabicisteeda kaliya uun toddobaatanka milyan maahana duruufo kaleoo runtii ku hareeraysanna way iska jiraan oo dhaqangalkeeda iyo dalka dhaqaalihiisa xataa ay qayb ka tahay leannu adiga marka lagu ogolaado inaad lacag daabacato beddelkeeda lacag adag inaad dhigato weeyaan laakiin inaad uun iska daabacato adduunka sharciyaa ka jira xagga daabacadda lacagta lacag inaad iska daabacato keliya laguma ogola marka waa inaad hal dolar hadaad haddaad hal shilin daabacayso oo lacagta soomaali shilin soomaaliga ah beddelkeedoo lacag adaga waa inaad meel dhigataa ama dahab ah marka taa waa kolle un duruufahaasa ku gadaaman ha yeeshee annaga miisaaniyaddeennu ilaa hadda waxay ku salaysantaa dolar kii baarlamaankii jiray baa miisaaniyadda in laga dhigo doolar ogolaaday wixii xilligaa ka dambeeyey miisaaniyadda dalka waxay ku salaysan tahay oo buddhig u ah waa doolarka doolarkaa lagu qaadaa doolarkayna maxaa la yidhaahdaa miisaaniyad ku tahay shilin soomaali marka muctabar ah oo dalku leeyahay oo hadda dalku ku xisaabtama dhaqaale ahaan ma jiro inkasta oo reydka shilin soomaaliga uusan isbadbedelin oo uu runtii haabit yahay marka loo fiirsho dowlado badan oo adduunka ah shilin soomaaligeenna tacbaankahay aada isuma badbedelo hal meel uu iska joogaa senatar deeqo xasan ayaa dhankeeda ka warbixisay ahmiyadda ay leedahay in la daabaco lacag cusub oo ay soomaaliya yeelato ahmiyadda lacagta ay leedahay qof walba ayaa og lacagta ahmiyadda ay leedahay sarifka xaggiisa oo kaleeto waxay aada muhiim ugu tahay dhaqdhaqaaqa lacagaha oo qofku wuxuu helayaa in uu markuu wax iibsanayo uu lacag uu sarifan karo lacagtii hore soomaaliya marka waxay lahayd jajab badan ay lahayd oo sarifka xaggiisa ka caawinaysay inkastoo hadda wararkan soo gaara ay sheegaan in labaatan kun lasoo wado labaatanka kun halka doolar waxba ma dhaafto waayo markuu qofkii wax iibsanayo hadduu labaatan kun u dhiibo wax loogu soo bedelo u baahan yahay waxaa laga yaabaa inuu u baahan yahay labaatankaas inuu meelo kala duwan wax kaga soo iibsado marka waxay caawinaysaa haddii uu sarif la helo in uu sarifkii fududaado waxaa kale shaqo abuur u tahay hadda waxaa xiran oo kale aan shaqaynaynin oo lacago qalaad keliya isku bedela qaybihii suuqa ee sarifka lacagaha oo isagana gaabis ku yimid waxaa kale ay dhiirigelinaysaa dhaqdhaqaaqa badeecadda iyadana dhiirigelinaysaa waxay kordhinaysaa suuqa badeecadda badeecadaha kala duwan iyadana kordhinaysa haddii la helo waxaa kale caawisaa waagii hore waxaa jiri jirtay bangiga kaydka bangiga ganacsiga kaydka soomaaliyeed oo lagu kaydsan jiray dadka lacagtooda ay ku urursan jireen hadda waxay noqonaysaa doolar doolarkala maalin walba meeluu taagan yahay kayd oo bangi ma geli karo marka xagga kaydkana way u fiican tahay wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee soomaaliya waxaa meesha ka baxay isticmaalkii lacagaha shilinka soomaaliga taasoo marba marka ka dambaysa sii dabargo'aysay waxaana hadda dalka laga isticmaalaa intiisa badan lacagaha danabaysan ee taleefannada la isugu diro xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka suudaan ayaa shaaca ka qaaday in dalkaasi uu ka dilaacay cudurka daacuunka ama koleeraha saraakiisha caafimaadka ayaa axaddii shalay sheegay in ugu yaraan labaatan qof ay u dhinteen daacuunka iyadoo oo boqolaal kalena ay cudurka markaasi uu cudurka saameeyey toddobaadyadii lasoo dhaafay arrintan ayaa kusoo beegmaysay iyadoo dalkaasi ay ka socdaan dagaallo sokeeye warbixin ay wakaaladda wararka a p arrinkaasi ka qortay waxaa noo soo koobaya xuseen barre aadan
wasiirka caafimaadka ee dalka suudaan haytham maxamed ibraahim ayaa sheegay axaddii shalay in ugu yaraan labayo labaatan qof ay cudurka u dhinteen iyada oo saddex boqol iyo afar iyo konton xaaladood oo daacuun la xaqiijiyey guud ahaan dalka toddobaadyadii u dambeeyey hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in tan iyo bishii juulay siddeed iyo labaatankeedii ay siddeed iyo toddobaatan qof u dhinteen cudurka sida ay sheegtay w h o cudurku waxaa intii u dhaxaysay sannadkan bilowgiisii ilaa iyo bishii juulaay uu soo ritay in ka badan laba kun iyo afar boqol oo qof daacuunku waa cudur si deg dega u fida oo sababa shuban taasoo keeni karta fuuqba xaddhaaf ah iyo geeri saacado gudaheed ah haddii aan la daweyn sida ay w h o sheegtay daacuunka ayaa lagu kala qaadaa cunista iyo cabitaanka raashin ama biyo wasakhaysan daacuunka ama koleraha waxa uu ka mid yahay masiibooyinka ugu dambeeyey ee ku habsaday dalka suudaan iyada oo dalkaasi uu dagaal sokeeye ka bilaabmay bishii abril ee sannadkii hore markii ay qarxeen ciisado ka dhex aloosan ciidamada milatariga iyo maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah ee arsafta loo yaqaano oo ah maleeshiyaad awood badan dagaalka oo ka dhacay guud ahaan dalka suudaan colaadda ayaa ka dhigtay caasimadda khartuum iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi goobo dagaal iyada oo dagaalku uu burburiyey kaabayaashii iyo weliba nidaamkii daryeelka caafimaadka oo horeyba u liitay shaqaalaha iyo xarumaha caafimaadka ee suudaan ayaan haysan agabkii asaasiga ahaa iyadoo isbitaallo iyo rugo caafimaadoo badan ay xidhmeen dagaalka suudaan ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof iyada oo dad badan ay macluulla ildaran yihiin waxaana intaasi u sii dheer masiibooyin dabiici ah oo isugu jira abaar baahsan iyo fatahaado khasaare dhaliyey colaadda suudaan ayaa abuurtay mid ka mid ah dhibaatooyinka barakaca ugu weyn adduunka in ka badan toban milyan oo qof ayaa ku qasbanaaday inay ka cadharaan guryahooda tan iyo markii uu dagaalku bilowday sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ee socdaalka ee i o m in ka badan laba milyan oo ka mid ah tobankaasi milyanee qof waxaay u qaxeen dalalka deriska ah dagaalka suudaan ayaa dhaliyey xasuuq iyo kufsi baahsan iyo dilan ku salaysan aanooyin qabiil oo loo aqoonsaday inay yihiin dembiye dagaal iyo dembiye ka dhan ah aadamaha sida ay sheegeen qaramada midoobay iyo kooxaha xuquuqul insaanka ee caalamiga ah fatahaadaha xilliga roobabka oo burbur xoogan geystay ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay xaaladdaa suudaan uga sii daray tobannaan qof ayaa ku dhintay fatahaadaha waxaana ku burburay kaabayaasha muhiimka ah ee labiyo toban ka mid ah siddeed iyo tobanka gobol ee uu ka kooban yahay dalka suudaan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maxalliga ah qiyaastii boqol iyo siddeed iyo toban kun oo qof ayaa ku barakacay fatahaadaha suudaan sida ay sheegtay hay-adda socdaalka ee qaramada midoobey ee i o m daacuunku ma aha cudur ku cusub dalka suudaan cudurkan ayaa sannadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii ugu yaraan toddoba boqol oo qof dilay waxaanuu ku dhacay in ka badan laba iyo labaatan kun oo qof wax ka yar laba bilood gudahood taariikh jasarevich afhayeenka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in cudurku uu ka bilowday gobolka bari ee kasada ka hor intaanu ugu fidhin sagaal degmo oo ku yaala shan gobol oo kale afhayeenka w h o ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee associated press in xogtu ay muujinayso in inta badan kiisaska la xaqiijiyey aanay tallaanayn isagoo xusay in w h o ay hadda la shaqaynayso mas-uuliyiinta caafimaadka ee suudaan iyo ururada samafalka ah si loo hirgeliyo oo lala tallaal oo looga hortegayo fiditaanka cudurka daacuunka amaba koleraha
mahadsanid xuseen barre aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayey haddana waxaad ku soo dhowaataan heestii adeegyan oo gudiraa iyo codkii faadumo qaasin ansaloti maalintii ololehaysiyaas ninba meel uu orday ay tiri faadumo qaasin allah u naxariisto codkeeda ayaa u dambeeyey idaacaddeenii subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo